habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa habeen isniin ah bisha abriil sanadka kana waa shan iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo magaalada washington d c na waa laba iyo tobankii duhurnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan toban sano guurada ka soo wareegatay afduubkii gabdhaha ardayda jibok gaals ee dalka nigeria
maalin kasta subaxdii iyo galabtiiba waxa aan dareemaynaa xanuun sababtoo ah maqnaanshaha gabadheenna waxaan maqalnay in qaarkood ay dhinteen taasina waa midda aan u doodayno in dawladdu ay noo sheegto amaba ay baahiso magacyada dadka dhintay si aan u quusanno
waxaa kale oo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan barnaamijkii elayska v o a oo ku saabsan sanad guurada koowaad ee dagaalka sokeeye ee dalka suudaan kartuum iyo jaziira iyo darfour saddexdaas magaalo waa saddexda magaalo ee colaadda aad iyo aad u saamaysay maadaama ay ku noolaayeen dad aad markaasi u fara badan kartuum waxay ahayd caasimadda saan la socono dalka suudaan waxaa ku noolaa ka hor dagaalka tirkoob la sameeyey labaatan milyan markaasi oo dadii ugu reer suudaan ah labaatantii milyan maanta waa displacement waaye maaragtay waa qaheen
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idiin akhriyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka ayaa ugu baaqay israa'iil in aysan bixin jawaab aargoosi ah kadib markii iiraan ay qaaday weerar ay ku lug lahaayeen boqolaalo diyaaradood oo kuwaan duuliyaha lahayn ah gantaalada balistiga iyo kuwa kruuska sida ay qortay wakaaladda wararka ee a p xogayaha arrimaha dibadda ee britain david cameron ayaa sheegay isniintan in u k aysan taageersanayn weerar argoosi ah halka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu sheegay in baris ay isku dayi doonto sida hadalka loo dhigay in ay ku qanciso israa'il in aysan ka jawaabin weerarka si aysan uga sii darin xiisadda gobolka bariga dhexe hogaamiyaha jarmalka ayaa isagana ugu yeeray israa'iil in ay gacan ka geysato sidii loo qaboojin lahaa kadib weerarkii iiraan isagaoo tehraan ugu baaqay in ay joojiso duqaymaha madaxweynaha maraykanka jo biden oo khadka taleefonka kula hadlay boqor cabdulaahiga jordan ayaa si xoogan u cambaareeyey weerarka iiraan isagoo sheegay inuu xitaa halis ku yahay dalka jordan kuna baaqay in la joojiyo qaar ka mid ah dowladaha afrika oo ay ku jiraan soomaaliya masar nigeria south africa iyo kenya ayaa iyaguna ugu baaqay israa'iil in ay waxay ugu baaqeen israa'iil iyo iiraan in ay isxakameeyaan kana fogaadaan in aysan xaaladda uga sii darin dowladda ruwanda ayaa suuqa ka saartay sharoobada qufaca ee caruurta ee ay samayso shirkadda wax soo saarka caruurta ee johnson an johnson talaadadan tallaabadan ayaa ah mid taxadar ah kadib markii dowladda nigeria ay sheegtay in tijaabooyin ay sharoobadan ku samaysay ay ku aragtay sun heerkeedu sarreeyo ruwanda ayaa dalkii afraad waxa uu ku noqday dalalka kenya nigeria iyo koonfur afrika oo suuqa ka saaray sharoobadan qufaca lagu daweeyo koonfur afrika ayaa sidoo kale badeecooyin kale suuqa ka saartay hay-adda maamusha cunnada iyo daawooyinka ee ruwanda ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in wax dhiba oo weyn aanay dawadan ku arag hase yeeshee ay badeecada suuqa uga saartay taxaadar dartii siday hay-addu ku sheegtay warbixinteeda tijaabooyin shaybaar oo nigeria lagu sameeyey ayaa muujinaya sunta dithlin glocol yidhaahdo oo xeerkeedu sarreeyo taas oo sababtay dhimashada tobannaan carruur ah oo ku dhintay dalka waxay ku dhinteen dalalka gambiya usbakistan iyo cameroun laga soo bilaabo sanadkii laba kun laba iyo labaatan xilligaas oo ay jireen mawjadihii ugu xumaa ee sumowga ee la xiriira daawadan afka laga qaato shirkadda layidhahda kenvu oo hadda iibsatay wax soo saarka sharoobadan ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay samaynayso baaritaan arrintan la xiriirta islamarkaana ay la shaqayn doonto wasaaradaha waxbarashada ee dalkaasi si loo go'aamiyo sidii xal loogu heli lahaa dib eegis cusub oo ay samaysay oo lagu sameeyey in qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee kaabuul ee lagu dilay ciidamada qaar ka mida ciidamada maraykanka iyo kuwa afghanistan bishii agost ee sanadkii laba kun koob iyo labaatan inuusan ahayn mid laga hortegi karay oo ninka ay arkeen ciidamada maraykanka subaxii weerarkaasi uu dhacayay uusan ahayn qofkii isqarxiyey natiijooyin ka soo baxay taliska dhexe ee maraykanka ayaa lasii daayay isniintan maanta ah waxaana ay beeniyeen sheegashooyinka qaar ka mid a xubnaha adeega kuwaas oo aaminsan in ay fursad u heleen in ay soo saaraan qofkii isqarxiyey balse aan helin ogolaansho milatariga maraykanka ayaa sidoo kale markii ugu horreysay xaqiijinaya in ninka isqarxiyey uu ahaa cabdulraxmaan al logari oo ka tirsanaa kooxda daacish kaasoo ku jiray xabsi ku yaala dalka afghanistan balse ay sii daayeen kooxda taalibaan weyse wanaagsan mar kale meel kasta oad naga maqlaysaan toban sano ka hor kooxda argagixisada ah ee boko xaram ayaa boqolaal gabdho iskuuley ah ka afduubtay waqooyiga dalka nigeria qaar badan oo gabdhahaasi ka mid ah ayaa ka baxsaday amaba waxay xorriyaddooda ku heleen wadaxaajood laakiin masiirka laba iyo siddeetan gabdhood oo weli maqan ayaa ku xiran rajada ah in dib loo soo nooleeyo koox gabdhahaas markii hore u doodi jiray kooxdaas oo la yidhaahdo soo celinta gabdhaha iyaga ama bring bag our girls ee loo soo gaabiyay b b o g ayaa warbixintan raalli ahaada ayaa warbaahinta dunida si weyn ay u hadalhaysay kadib afduubkii gabdhaha ay dhacay sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii toban sano ayaa haatan ka soo wareegtay markii gabdhahaasi la afduubtay warbixin uu qoray timothy obiezu waxaa inoo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan beertan dadweynaha ee lagu nasto ayaa mar ahayd astaan u taagan rajo iyo adkaysi balse hadda waxa ay xusuus u tahay halgankii lagu raadinayey labaiyo siddeetan gabdhood oo iskuulley ahaa oo weli afduub ku maqan kana mid ahaa laba boqol iyo toddobaatan iyo lix gabdhood oo ururka boko xaraam oo afar iyo tobankii abril labadii kun iyo afar iyo tobankii ka afduubtay dugsiga sare ee magaalada jiboog inkiki muuta waxa uu adeer u yahay mid ka mida gabdhahaasi waxaana uu yidhi maalin kasta subaxdii iyo galabtiiba waxa aan dareemaynaa xanuun sababtoo ah maqnaanshaha gabadheenna waxaan maqalnay in qaarkood ay dhinteen taasina waa midda aan u doodayno in dowladdu ay noo sheegto amaba ay baahiso magacyada dadka dhintay si aan u quusanno maalmo kadib afduubkaasi ayaa kooxo isbahaystay waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqa soo celinta gabdhaheenna ama b b o g iyagoo dalbanayay in la badbaadiyo gabdhahaasi waagaasi kooxdu waxa ay maalin kasta ku kulmi jireen beertan oo lolahooduna waxa uu dhaliyey caro caalami ah laakiin hadda taasi meesha ayay ka baxday waa kan alin manaase oo ah afhayeenka bulshada jiboog daal baa galay halgankii markii ololaha soo celi gabdhaheenna uu bilowday caalamka ayuu soo jiitay waxaana jiray jawaabo badan oo ka yimid xitaa dowlado shisheeye oo diyaar u ahaa inay taageeraan nigeriya ilaa hadda boqolsagaashanafar gabdhood ayaa soo noqday iyagoo qaarkood ay baxsadeen qaarna lagu sii daayey wadaxaajood ay dowladdu gashay laakiin khatarta afduubka loo geysto dadka badan ayaa weli taagan hay-adda amnesty international ayaa sheegtay in nigeria ay diiwaan gelisay toddobiyo toban kiis oo ugu yaraan kun iyo toddoba boqol oo carruur ah laga qafaashay iskuullada tan iyo afduubkii jiboog weeraradii ugu dambeeyey ayaa waxaa geystay kooxo dalkaasi looga yaqaano burcad kooxaha burcadda ah ayaa inta badan dalbada lacaga madax furasho ah si u sii daayaan dhibanayaasha mas-uuliyiinta nigeria ayaa sheegay in aysan ilaawin dadka afduubka ku maqan waana kan jenaraal christopher muusa oo ah taliyaha ciidamada difaaca ee nigeria haddii aan adeegsanayno hababka caadiga ah ee dagaalka waxa aan geli lahayn dhammaan deegaanadaasi oo wax walba dhulka ayaan la simi lahayn laakiin taasi ma samayn karno sababtoo ah waxa aan ognahay in ay jiraan jilayaal aan dooli ahayn oo dad kale ku haysta si qasab ah waana inaan aad u taxadirnaa waxaa jira marar badan oo aan dagaal tagnay laakiin aan baajinay howlgalka markii aan ogaanay in dad rayid ah ay goobta joogaan qoysaska iyo dhaqdhaqaaqayaasha b b o g ayaa sheegashadaasi ka biyadiiday waxa ay sheegeen in dowladdu aysan muujin rabitaan siyaasadeed oo wax looga qabanayo dhibaatada axaddii ayay xusuusteen gabdhaha maqan sannad guurada tobnaad ee ka soo wareegtay markii la kaxaystay florensa ozor waa hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa b b o g waxayna tiri nasiib darro afduubkii gabdhaha jiboog waxa uu ahaa bilowga afduubyo aan tiro lahayn oo horseeday in dalkeenna afduubka laga ganacsado maadaama dowladdu ay diiday in kuwa gabdhaheenna afduubkii cadaaladda la hor keeno alan manase oo ah hafayeenka bulshooyinka jiboog ayaa isna yidhi nasiib darro waxaad arkaysaa dad laga rabo inay qaadaan tallaabada lagama maarmaanka ah gaar ahaan hay-adaha ammaanka oo cudurdaar ka dhiganaya in carruurta la geeyey meel ay adag tahay in ay gaaraan haddii argagixisadu ay geli karaan dhul adag maxaa hor taagan in ciidamadeenna ammaankuna ay tagaan ilaa gabdhaha ay xorriyaddooda helaan qaar badan oo la mid ah muuta ayaa sugi doona warka ku saabsan masiirka gabdhahooda
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayey halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in uu cafin doono amaahda waxbarasho ee lagu leeyahay ardaydii horey deymaha waxbarasho u qaatay waxaa xusid mudan in horey uu madaxweynuhu qorshe kan ka ballaaran uu doonayay inuu deynta waxbarashada kaga daayo malaayiin qof oo qabay deymahaasi hase yeeshee maxkamadda sare ee maraykanka ayaa arrintaasi horjoogsatay tallaabadan cusub ayaa ah mid uu sharci ahaan hirgelin karo haddaba faahfaahinta tallaabadan iyo dadka kala duwan ee ka faa'iidaysan kara ayaa maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu ka waraystay doctor xareed maax oo ka howlgala wasaaradda dhaqaalaha ee gobolka minnesota
waa mahadsanta walaalkiis horta saa u socotoba markii u horeysay madaxweynuhu wuxuu ku bilaabay inuu lacag wuxuu rabaa ilaa labaatan kun gaaraysa inuu ka cafiyo dadka oo deymaha lagu leeyahay oo deynta waxbarashada taas waa tii maxkamadda sare diiday markay maxkamadda sare diida marka hadda madaxweynuhu wuxuu bilaabay mid dayn cafin kooban oo ku saabsan dad gooniya laga cafinayo tusaale ahaan dadka oo u shaqeeya dowladoo kale waxay leeyihiin brograam looga cafiyo deynta markay toban sano lacagta bixinayaan laakiin dad waxaa jira gaaray tobankii sano laakiin aan soo codsan in laga cafiyo dadkaasoo kale hadda ka cafinayaa waxaa kaloo ku jira dadkii labaatan sano qofkii bixinayoo kale oo labaatan sano ama wixii ka badan bixinayay lacagta dadka saasoo kale hadda wuxuu bilaabay inuu ka cafiyo waxaa kaloo bilaabay inuu ka cafiyo deynta dadka ay ku adag tahay oo dhaqaa culays dhaqaala haystoo kale oo bixila lacagtii dadkaasuu hadda wuxuu saarayaa bahalka la yidhaahdo xoogga maadaama cafintii guud uu rabay inuu sameeyey ay maxkamadda sare ka hor istaagtay tiri sharci maaha hadduusan bahalka baarlamaanka aan lasoo marinin marka waxa waxa wata waa mid koobanoo lagu taageetgaraynayo oo dad gooniya ilaa hadda ilaa waxaa laga cafiyey brograamkan cusub madaxweynuhu bilaa ilaa afar milyan iyo dad kordhaaf ayaa laga cafiyey lacag gaaraysaa boqol iyo konton bilyan ayaa ilaa hadda la cafiyey mana umale waana sii socon doontaa saan qiyaasayo oo sii socon doontaa soo waxa madaxweynuhu samaynaya waxa weeye uun isagoon sharcigiina ka hor imaanaysa isugu dayo dadka inuu ka cafiyo deynta waxaa waxaa kaloo ku jira dadka markii hore iskuulle waxaa jira maraykanka aan dadka ka faa'iid ardada ka faa'iidaysto oo waxaa la dhaha waa iskuulle oo ku salaysan faa'iide inay sameeyaan sida iskuullada caadiga kuwaas kale dadkii tusaale ahaan oo for profit colleges la dhaha dadkaasoo kale ayakana uu ka cafiyey brocess ugu cafin wada soo sadan soo kooban waa cafin kooban oo lagu lagu tiigsanayo dad gooni ah oo culaysyo gooniya haystaan ama wakti badan wixii bixinayay amaba gaa amaba u qalma inay laga cafiyo maadaama ay u shaqeeyaan dowladaha taas taas baan kusoo waan gartay marka wax la xidhiidha cashuurta ama idhaada dulsaarka fuulaya lacagtaas oo iyada la cafinayaa miyay jirtaa ha waa jirtaa iyadana soo programka soo laba qaybood waa jirtaa hadda tusaalaan waxyaabaha uu soo saaray markii bixinayso marka dadku lacagta bixinayo kale hadda waxaa jira haddii lacalla waxaa lagu waxaa lagu salaynayaa inka dhaqaalaha kusoo gala haddaad qayb ka noqoto marka taas waxay kuu fududaynaysaa in dulsaarku lagaa joojiyo intaa bixinayso taas waa mid waxaa kaloo jirta hadda brograam kale oo hadda uu wado oo iyadana laisku dayayo inkastoo isa soo bixin faahfaahin dheeraada in dadka dulsaar lacagda dulsaara laga cafinayo so waxyaabaa qayb waxay ka tahay in dulsaarka ama la joojiyo dulsaarka banixin qofkaad lacagta bixinayo uuna uuna galo habka oo uu soo maro jidka saxda ah oo yani laga qaadaayo boqolkiiba ku xiran tahay dhaqaalihiisa awooddiisa in aan dulsaar cusub la saaray awl waxay jirta dulsaarka uu kugu sii soconaayo haddii xataa lacagtaad bixinay ka yar tahay waxaa laga yaaba lacagtaad bixinay bil walba inuu dulsaaru ka badanya taa hadda waxa waaye waxyaabaha uu madaxweynahan raba inuu joojiyay qayb ka tahay oo haddaad soo marto jidkii saxda ah waraqii soo buuxiso oo habkii lagu talagalay in dulsaarka la joojiyo hadda haddii xataa waxaad bixinay ka yar tahay waan gartay marka arday intee leeg baa hadda ka faa'iidaysatay amaba haddii la wada dhaqan geliyo ka faa'iidaysan doona hadda waxaa ka faa'iidaysa ilaa iyo hadda waxaa ka faa'iidaysa ardo four point three milyan oo afar milyan iyo saddex boqol aa ka faa'iidaysatay waana soconaysaa hadda midda cusub hadda socdo ilaa laba boqol iyo dad kor u dhaafaya hadda wigan hadda hadda sitimaankanba uu ku dhawaaqay ayaa qayb ayaa ka faa'iidaysan doona waa laba boqoloo kun ha laba boqol iyo waxaa malaya labaatan iyo toddoba inay saan number ku arkay waan gartay marka waxaan isweydiinayaa waan ognahay xaaladda dhaqaale ee dalka maraykanka iyo dadka deymaha ku jira deyn cafintan amaba aano dulsaar dhaafkani qofka u qalma ee hela sidee buu u caawinayaa dhaqaale ahaan aad waxuu ka dad badan oo dhallinyaro ah oo jaamacad ka soo baxay ama ama laga yaabo in sodomeeyadii da'dii sodomeeye doodii afreetanaad da'dii labaatanaad ku jiraan waxay hadda suurta ay dhib ku qabaa inay guryo gataan oo kale tusaaleahaan ama qofkii oo gaari gato ama oo wax sameeyo waxaa ka hortagay maadaama uu lacagtan bil walba bixinayo markii lacagtan laga cafiyo dhaqaalaha guud bay dan ugu jirtaa waxaa imaanaysa dad oo gabar iyo wiil isqaba oo laga yaabo inay hadda isguursado inay guri gataan rabaan laakiin ay ka hor taagantaa lacagtan lacagtan haddii laga cafiyo ama la dhimo ama laynkan loo waxay samaynaysaa inuu qofka awood inuu guri gato qofkii inuu gaari gato sidaas sida ogtaa maraykanka dhaqaalihiisu wuxuu ku salaysan yahay waxyaabahan oo creditka ku salaysan yahay oo qofku inuu wixii bilbil u bixiyo ku salaysan yahay marka haddii aad bil walba lacag badan kaa aadayso lacagtii oo deynta ardada dacna qofka waxaa ku adkaanaysa inuu noloshii inteedii kale horumar ka sameeyo taana waxay dhaawac weyn u genaysanaysaa mustaqbalka iyo dhaqaalaha maraykanka maadaama dhaqaalaha maraykanka uu mar walba ku dhisan yahay jiilka cusub oo guryogata jiilka cusub oo fasax aada oo lacag lacag ku kharash garaya xilliga fasaxyada jiilka cusub oo gaariyaal gata marka dhaqaalaha maraykanka boqol kiiba toddobaatan iyo afar wuxuu ku salaysan yahay waxgadasho marka dadka waxgadala ay yihiin dhaqaalihii ma korayo
kaasi waxa uu ahaa doctor xareed meex oo ka howlgala wasaaradda dhaqaalaha ee gobolka minnesota waxa uu u warramayey maxamed cabdi xasan sandheere oo washington jooga
sanad kadib maanta oo kale shaniyo tobankii bishii abriil sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii waxaa dalka suudaan ka bilowday dagaal sokeeye dagaal buuxa u dhexeeya dhinacyada hubaysan oo iska soo horjeeda ayaa burburiyey dalkaas iyadoo malaayiin qof ay halis ugu jiraan macluul kubanaan qof ayaa ku dhintay dagaalka iyo saamaynta bani'aadnimo iyo caafimaad ee dagaalku keenay barnaamijka elayska v o eda ayaa maanta ku eegaynaa sannad kadib dagaalka suudaan taariikhda sooyaalka suudaan ee xurnimada kadib waxaa u badnaa colaado siyaasadeed iyo kuwa sokeeye inta badan dadka ka faallooda arrimaha suudaan waxa ay ku sababeeyeen dagaalada sokeeye ee soo noqnoqday ee dalkaasi kala qaybsanaan soo jireen ah oo isir nacayb ah oo u dhaxaysa carabta iyo afrikaanka ama inay sabab u tahay sinaan la'aantii uu gumaystuhu abuuray ama uga tegay dalka suudaan dagaalka hadda sanad jirsaday ee suudaan ayaa u dhexeeya madaxa milatariga suudaan jenaraal cabdulfataax al burhaan iyo jenaraalka hogaamiya kooxda sida milatariga u tababaran ee r s f maxamed xamdaan dagaalo haddaba muxuu dagaalka salka ku hayaa waa kan axmed cabdi xasan oo loo yaqaano axmed suudaani sihayaha safaaradda soomaaliya ee suudaan oo barnaamijka elayska v o eda uga sheekaynaya sida uu dagaalkan ku bilowday isagoo ku sugan magaalada muqdisho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu colaad adiga iyo waan salaamaya dhammaan v o e-da waana ku mahadsantihiin runtiin aad igu casuumtaan inaan barnaamijkan looga hadlayo arrimaha waddanka suudaan awoodahaas talada ka tuuray dalka xukuumaddaas waxay isugu jireen awoodo ay hogaaminayaan bulshada rayidka iyo axsaabta siyaasadeed iyo dhooxo militariya oo runtii ciidamaah oo ay kaliftooda gacan siinayey kacdoonkaas shacabka hogaaminaya xisbiyadu hogaaminayaan iyo sidoo kale waxaa jira ururo kale oo hubaysnaa oo ay kaliftooda qeyb ka ahaa kuna kacsanaa dowladda cumar bashiir dagaalo badan ka waday gobollo kala duwan wadanka suudaan kuwaas marka laftooda qeyb ayay ka ahaayeen in xukuumadda cumar bashiir la fido mar haddii dhinacyada kala duwan ee suudaan ay heshiis ku ahaayeen ridistii xukuumaddii cumar xasan albashiir xaggey mushkiladdu ka timid waa kan axmed suudaani oo mar kale su-aashaasi ka jawaaba mushkiladdu waxay ka timid waxaa weeye in markii madaxweynihii xukunkiisii cumar bashiir meesha uu ka baxay in lagu heshin kari waayey sidii xukunka loo qeybsan lahaa walow dowlado badan ay isku dayeen in arintaas yacni faragelin ay gacan ay gacan ka geysteen sidii dadka ururadaas awoodahaas kala duwan la isugu keeni lahaa oo dowladda u dhisin lahaayeen waxay u muuqataa marka hore in lagu guulaystay oo dadaallo badan oo ay sameeyeen dowladaha gobolka iyo ururada gobolka in lagu guulaystay in la dhiso xukuumad ay ku midaysan yihiin ururada siyaasadeed kuwa hubaysnaa iyo ciidamada intuba laakiin waxaa moodaa xukuumaddii xamduga hogaaminahayay markii laga saaray meesha labaatanishontii oktoobar labakunilabaataniyo kowdii oo xabsi guri laga dhigay xukuumaddiisiina intooda badan mataqaanaa xabsida loo diray oo arrintaasna ay ku midaysnaayeen sida la leeyahay labada jenaraal oo ugu xoog badnaa hogaaminta ciidamada hubeysan oo ah cabdifatax burhaan oo ah ninka hogaaminayay golahaas markii hore iyo ninkii ku xigay oo xameeti la yidhaahdo oo asna ahaa ku-xigeenka hogaamiyana ciidamada layihahdo r s f ta dacmi sariica ciidamada loogu magacaabo ayaa waxaa moodaa inay runtii markii hore ku midaysnaayeen in xukuumaddii rayidka aha meesha laga tuuro oo ay kalifkooda ay u arkahayeen inay runtii ay caqabad ama ay laga yaabo inay doonhayaan inay xukunka isku ballaariyaan oo lagana fogeeyo ciidamada xukunka arrintaas shakigaas jiray awgeed iyo tuhum jiray oo ahayd laftiisu cabdixamdoog xukuumaddiisii inay yani wixii la rabay ay ku fashilantay inay qabatay inay ku fashilantay oo waxba qaban weysay ayaa waxaa laga yaabaa inay soo dejisay in la inqilaabo oo runtii xukunka laga tuuro laakiin dadaallo badan baa marka bacdi la suubiyey waa labada dhinac labada jenaraal waxay ku fashilmeen inay xukuumaddii xamdoog xukuumad lamida oo booskii buuxisay inay dhisaan ayayayay ku fashilmeen waxaa la qabtay shirar badan baa ka socday khartuum la rabay in lagu jeexo wadadii xukuumad lagu dhisi lahaa iyo sidii ururada hubeysan iyo kuwa xasaabta siyaasadeed ay talada dalka ugula wareegi lahaayeen ciidamadan looga fogeyn lahaa marka lasoo hadal qaado colaadda suudaan ka socota waxay u dhexaysaa labada jenaraal ee kala haysta dhinacyada hubaysan xasan cabdulaahi cabdiraxmaan waa falanqeeya dunida carabta iyo xilibaare ku sugan magaalada muqdisho barnaamijka elayska v o eda ayaa weydiiyey waxaa labadan jenaraal iska hor keenay bahda v o e waa mahadsantihiin dhammaantiin sideedaba markii dowlad ay burburto ee dictatorna meesha oo ka baxo oo ciidan ay isku soo haraan waxaa ognahay wixii ka dhacay ee soomaaliya oo kale inay ka dhacayaan ee qolo walbana ay awood sheegad iyo inay maquuniso kooxda kale ay rabto maadaama uu isku arkaya daklo nin awood badan leh oo maleeshiyaad badan haysto oo lacagna haysto wuxuu isku arkaya inuu noqon karo ninka ugu horeeya suudaan ee maamulaya halka burhaani oo isku arkaya asagana inuu militari yahay dalkana ay militari macnaha maamuli jireen inuu awoodda militariga uga faaideysto asagana saas oo ku maamulo labadooda marka waxaa iska hor keenay waxaa doonista xukunka iyo kursiga iska hor keenay marka laga soo tago labada jenaraal xaggey ku dambeeyeen dhinacyadii xisbiyada siyaasadda suudaan waa kan axmed suudaani dhibaatada ugu weyn marka waxay ka dhacday waxaa weeye in wararadii hubaysnaa iyo xisaabtii siyaasadeedba ay noqdeen kuwo kala raaca labada genaraal marka waa tii heshiis markii dambe labaatan iyo shantii december laba kun iyo labaatan iyo labadii laga sameeyey wadanka suudaan ayaa heshiis lagu saxiixay heshiiskaas marka wuxuu ujeedkiisu ahaa in ciidamada laga ay ka fogaan doonaan tarada dalka xisaabta siyaasadeedna loo baahan yahay runtii in ayaku isku diyaariyaan sidii dalka ay u hogaamin lahaayeen muddo kooban ilaa dalka laga geynhayo doorasho laga qabanayo arrintaas marka waxay sababtay in xisaabtii hubaysnayd xisaabtii siyaasadeed iyo kuwii hubaysnaaba ay labada dhinac u kala bayraan oo ay kala gacan siiyaan labada nin marka waxaa soo baxday in ay dhexdooda ka tolantay oo labada dhinacba ay isku dayayaan in nin walba awooddiisa uu soo bandhigo iyo xulufada uu wato arrintaas ayaa waxay noqotay marka arrinta soo dejisay in dalka maarata runtii uu xarb xaalad xarbi uu galo haddaan si kooban marka arrinta aan usoo dhignana waxaa weeye dagaalka hadda suudaan waa dagaal maarata waa dagaal maartaqaana runtii salka ku haya xukun marka sidii qolo walbaba iyadu xukunka ay gacanta ugu dhigi lahayd noqon lahaydna awoodda sare ee dalka maamusha marka waa arrin ku saabsan xagga xukunka ayaan dhihi karnaa dagaalka salka asaaskiisu waa dagaal noocaas ku salaysan welina wuu socda dagaalkii qaabkaas ku bilowday dalka suudaan waxaa ku nool qowmiyado kala duwan laakiin hanaanka federaal ee dowladnimada suudaan ayaa u sahlay gobollada qaar iyo degaano badan oo suudaan ah inay ismaamul howsaadkooda ku ilaashadaan xasillooni aan caga adag ku taagnayn taasoo fursad u noqotay malaayiin reer suudaana oo ka qaxay magaalooyinka waaweyn ee la isku hayo inay gabaad u raadsadaan haddaba waa maxay doorka qabaa'ilka iyo qowmiyadaha kala duwan ee suudaan ay ku leeyihiin dagaalka socda axmed suudaane ayaan mar kale weydiiyey su-aashaasi colaada horta wadanka suudaan waa wadan aada u weyn runtii ayna ku nool yihiin qabaa'ilyo kala duwan oo qaarkood asal ahaan inay carab ka soo jeedaan ku abtirsada qaarkoodna inay african bur ay yihiin ku abtirsada laakiin dalka suudaan ku wada nool way jirtaa runtii ururo hubaysanaa oo dalka suudaan ka bilowday way jirtaa oo runtii ayagu qabay maaragtay dood ah ama tirsanayay runtii faquuq iyo in talada dalka qolo gaara ay gacanta ugu jirto taladiisu oo laga fogeynayo qabaa'il gaara laga riixayo talada dalka laakiin haddaa markasta fiirsaashada wadanka suudaan waxaa moodaa runtii wadanka xukunkiisiin wax badan iska bedeleen oo wadan federaal laga dhigayo xukunkii la daadejiyey oo gobol kastaba runtii la siiyey awood ah runtii inuu asagu isxukumo oo dadka xukumayana runtii u durto waxaad moodaa colaadda hadda ugu weyn inay tahay mid ku salaysan sidii loo qaybsan lahaa xukunka oo waxa weeye waa arimo mid ku salaysan arrimo siyaasadeed maahan oo ma arko anigu inuu yahay mid ku salaysan arrimo qabaa'il ama arrimo maaragtay xagga ku salaysan yacni qowmiyaad ishaya maahan muddadii sanadka ahayd ee uu socday dagaalka sokeeye waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh xasan cabdulaahi cabdiraxmaan ayaa ka warramaya sida indhaha lagu haayay waxay ahayd waxaa meeshaas ka dhacay dhimasho aad u fara badan oo gaaraysa in ku dhow labaatan kun oo dhimasho ah iyo intaas in ka badan oo ah dhaawacyo iyo dad ay dhib ka soo gaaray waxaa ku barakacay ilaa iyo dad gaaraya siddeed milyan oo ruuxa ku barakacay waxaa ku burburay waxbarashadii iyo khidmaadka tacliimiga dhanaa ku burburay waxaa ku burburay waxyaabihii biniya taxtiyada la dhihi jiray ama wadooyinkii iyo wixii kaabayaasha dhaqaale iyo dalka ulaa baaba-ay waxaa baaba-ay nidaamkii iyo dowladnimadii baaba-day marka laga soo tago burburka iyo xasilooni darada dagaalka suudaan ayaa dhinaca kala sababay mushkilad bani'aadnimo tirada dadka ku barakacay isku horimaadka tan iyo shan iyo tobankii abril gudaha iyo dibadda suudaan waxay gaartay in ka badan siddeed milyan oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay saddexdii toddobaad ee u dambeeyey tirada dadka dhowaan ku barakacay suudaan waxay gaartay in ku dhow boqol iyo siddeed kun oo qof cabdiraxmaan shangax waa aqoon-yahan wax ku bartay dalka suudaan kana faallooda arrimaha carabta waxa uu ka warramayaa saamaynta dagaalka uu ku yeeshay shacabka suudaan
dadku aada ayay u saameysay walaalkii colaado dad fiirso marka saddexda gobol ama saddexda magaalo khartuum iyo jaziira iyo darfour saddexdaas magaalo waa saddexda magaalo ee colaadu aada iyo aada u saameysay maadaama ay ku noolaayeen dad aada markaasi u fara badan hadda khartuum waxay ahayd caasimadaas aan la socono dalka suudaan waxaa ku noolaa ka hor dagaalka dalkoob la sameeyey labaatan milyan markaasi oo dadweygu reer suudaan ah labaatankii milyan maanta waa displacement waaye maaragtay waa qaheen guryahoodii waa burbureen goobihii ganacsiyada waxay la kulmeen burbur iyo dhac iyo boob ayay la kulmeen
dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhagaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhee inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhageysan karaan idaacadda efemka v o eda dhadhaab ee ka soo gasha mawjada efemka hal eber lix dhibic todoba megaartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa darawallada ka shaqeeya gudaha xeryaha dhadhaab ayaa walaaca ka muujinaya burburka wadooyinka iyadoo rababka ka dhacay gobolka ay saameyn ku yeelatay iska socodka bulshooyinka qaxootiga sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaar ka mida bulshada qaxootiga ah oo ka cabanaya hoosu dhaca ku yimid sarifka lacagaha dollarka iyadoo qiimaha maciishada weli ay tahay mid aan waxba iska bedelin kama maraxuuntii shakhsiga oo toddobaadkan martina ugu tahay muumine bashiir aadan oo ka mida hoyooyinka qaxootiga ah oo ay saameeyeen falalka taariibka ah oo ay ku dhaqaaqeen qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu wax cabdisalaan axmed robab xoogan oo ka daayay gobolka waqooyi bari ayaa sababay inay xirmaan wadooyin badan oo muhiim u ahaa isku socodka gobolka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa guud ee bulshada taasoo si guud looga dareemayo xeryaha iyo deegaanada ku xeeran qaar ka mid a gaadiidleyda ka shaqeeya gudaha xeryaha ayaa sheegaya in rababka ka da-ay iyo burburka wadooyinka ay sababtay in culays xoogan oo soo wajaho shaqooyinkii ay u hayeen bulshada qaxootiga ah iyadoo wax badan ay iska bedeleen lacagihii lagu raaci jiray gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya gudaha xeryaha cabdirasaaq jaamac warsame oo ka mid a darawalladaasi ayaa sharxaya culayska ka jira waddooyinka xeryaha iyo saameynta ka dhalatay roobabka ka da-ay gobolka waqooyi bari waxaanahay darawallada tagsiyada ka shaqeeya dhadhaabi ee xagareer iyo intuu dhexaysa dhagaxley waxaa waaye beryahan caqabad adag baana soo nala kulantay waxaa weye waddada xagardheer iyo dhagaxle waxay kugu qaadanaysaa meesha aynu kugu qaadan jirta afartan daqiiqa inay laba saaci bar ama ku dhowaad sida gaarsi adoo u socon karo inugu qaadato taasoo yeelayso waddaxumada iyo god ka dhaca god ku sii baxsa oo dhan baa tegi ayadoo haddana ay taa ay waadato shidaalkaan isticmaali jirnay waagii aan roob aheen uu ka sii badayay meeshaan toban la isticmaali jirnay labaatan la isticmaalaynaa taana ayada waxaa ka sii daran maalintii laba jeer inaan baxdheer dhici jirtay ama hadda labada jeer ma way jirtaba hal mar baa la bixi karaa sababtoo ah dadkii dhaqaala daraa soo wajahday oo dhanka waxaa weeye dadka way soo soomeen qarashaad badan bay isticmaaleen way soo iideen oo wixii haysteen carruurtii bay dharka ugu gateen marka halkii marbaa haddana waxaa weye caqabadii godki iyo shidaalki marka waxaa weye hadda inta liilaa aabba guriga waa iska jiifaa waa un meelahan baa iska taataagan hadda wax shaqo la sheega ma jirto bal ka waran n lacagaha aad ku qaadaan rakaabka xeryaha gudahooda iska kala gooshe waa lacag inta laga ka qaadaan waxaa waaye lacagihii waagii xagardheertu dhagaxle waxay ahaan jirtay afar boqol hadda way ku dirsantay ilaa lix boqol toddoba boqol baa la qaataa kaaga darane dadka maba awoodaanba wixiina shidaalun bay noqonaya marka cabdisalaan hadda waxa aan ku dhaho maanta shaqaa jirta ma aha carruurta ka soo dhuumo oo boostaajo iska taagno ma ogiye shaqo ma jirto haddii dowlad noo maqanna ma jirto u n nooma maqno waxaa weeye hadda waxaa weeye uun rabbi wax ka sugayna taana hadda waxaa dheer gaariga wixii maanta ka soo galaa kiilo barandhaba kuuma goyso waayo waddada way xiran tahay barandhada waa qaali wixii waa qaali marka caruur buuqooda ma kasoo tagnay maogi guriga hoose tagnay maogi maanta shaqabataa lacabtay cabsalan wadada ay ka waranaya biyaha wadada xaalkeeda niyo waa god iyo biyo waa aad waxaa weeye waddo ma jirto niyo ma jirto dad dadka qaarkii oo hadda hanti iska yar haysto ama gaarigii iyo dhaqaalo wayba iska daayeenba guryahooda dhigteen gaarigii sababta waxay arkeen dhibka loo maraayo iyo shaqala'aanta taalla iyo godadka markay arkeen waxay dhaheen waayo waxaa laga yaabaa laba mar markaa baxdo inaad kushuneeto ama waxa la siifi joint aad beddesho shantii kula aruurisa inay gasho marka dadka qaarkii waxay door bideenba inta hadda roobka shaqayn lahaayeen inayba guryahooda iska dhigtaan taana waxaad duruufta saamixaysa ninkii u saamixi karta waay annagoo kale hadda meesha waxaana baday waxaan ku laabana mar haysano marka ninkii gurigiisa ii sheegay wuxuu macnaha inta roobka sii cuna haysto kuwaas guryahooda iska jooga lakin aniga taa duruufta noo saamixi weyse waa tahay cabdirasaaq ugu dambayntii dowladda kenya iyo koontiga maxaad ka codsanaysaan maadaama aad tihiin canshuur bixiyaal dalka ku nool niyo horta waxaa waaye haddaana annaga qaxootiga waxaa weeye labada dhinac waan ka gubanna waxaa weye sababtoo ah canshuur baana laga qaadaa haddaa baabuur tahay hadday dukaan tahay hadday suuq xoolo tahay haddana lacagta si loo qaato wax dib noogu soo laabtaba ma leh marka waddooyinka in loo hagaajiyo lalaga warqabo soo xagarata maaha waa in wax loo qabto oo waddooyinka loo dhiso waxaa weeye waxay ku xidhantah nolosha transportation in waddada hagaajisan tahay xataa shacabka naftigeeda dhib ma qabteen haddii hadda waddada hagaajisan tahay ama jay fiican tahay ama laami tahay waxaa waaye annagana dhib maana qabneen baabuurka nagama jajabeen shacabkana wax yar buu ku tegi lahaa meesha aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdirasaaq jaamac warsame oo noogu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari rababkan sida xoogan uga da-ay xeryaha qaxootiga ayaa sababay in inta badan tagaasidii ka shaqayn jirtay xaafadaha ay shaqooyinka joojiyaan maadaama xaafadihii xeryaha ay dhex daadsan yihiin biyo xoogan oo ay adag tahay inay ka gudbaan gaadiidka yaryar farxaan maxamed mire oo wakhti dheer wada ka ahaa tagaasida loo yaqaano aaltada ayaa ka mid ah kaxeeyaasha gaadiidka ee xaafad joogga u noqday waddooyinka ay biyaha xireen magacaygu waa farxaan maxamed mere waxaan ka shaqayn jiray baabuurta aaltooyinka waxaana soo wajahday shaqalaan taasoo noo keenay roobka iyo wasakhda annagoo ka baqayna weliba inay cudurro ka dilaacaan wasakhda waxaana ka shaqaynaynay dhagaxley waa laba meel waa dhankan dadkii dambe yimid ilaa anigu laakiin waxaan u badnayn dadkii naytiwanka ahaa xaafadii oo aan taas u geli lahnay roobka iyo waddooyinka oo xiran taas aawooda shaqalaan ayaan soo wajahday haddii aan nahay daruuliinta aaltooyinka inta u badan qaxootiga hadda la isticmaalana waa aaltooyinka aaltooyinkana waxay u dhow yihiin xagga dhulka cadhooyinkooda gaaban taas aawadeed ayaa nugu kaliftay in aan iska dhigno baabuurta aan baakinno haddana waxaan iska taaganaha xagga suuqa annagoo hadda iska ag taagan baabuurta saksiidha iyo kuwa borobokiska oo aada xagadheer iyo ifo kuwaasoo hadda aan shacaad ilmaha ugu dhex raadino maadaama aan iska ciyaaleyna aan qaxootinahay ma garad waatay farxaanow dabcan roobka muddo dheer ayuu socdaa ilaa iyo mise maalmood ayaad shaqa la'aan tahay ood gaariga ay xaraysan yahay wallaahi ilaa labaiyo toban beri ayaan hadda aan xareynay taas ayaa culays weynba igu ah bikoos labaiyo toban baari oo qofna ilmihii waxba u geen taas ayaa dhibaatooyinka ugu badan ay tahay hadda xagga baabuurta aaltooyinka haddana waxaan iska agtaagana baabuurinka kuwa aada ifo iyo xagdheer iyo gaaris kuwaasoo laftigooda dhib badan ay ku maraayeen waddada waaya bal ka warran shidaalkii iyo maciishadii kale ka warran wallaahi maciishadda awal annaku cabaadayna oo ayaan dhaweyd ee xoogaa soo jabtay haddana meesheeda ayay ku noqotay ma garat taasoo laleeyahay xagga roobka iyo waxyaalahaas ayaa noo keena dhibka ilaahay maaragta naga saareen marka taas aawadeed maciishadda hadda weli waa qaali waa tahay waddooyinkan iyo dabcan burburka ka jiro dowladda iyo koontiga ma ka codsataan leedinayso wallahi annaga hadda qaxooti baan nahay dowladda iyo koontigana weli codsi maana dirin laakiin xagga u n iyo aan cawaad u geynay xagga u nna welina may soo caawin taas oo u n ay mas-uul naga tahay annaga haddaan qaxootinahay laakiin xagga degaankana insha allah waxbaan ka warsugayna laakiin xagga u nkaan u dirnaa akhbaar xagga daarfuur hadda looma gudbi karo oo waddooyinka waa xiran tahay daadkii baa soo wajahay ifatuu lama geli karo dhibaata lagu galaa xagga ifa ma aadi karno xagga dheer sidoo kale dhadhaab looma gudbi karo dhib badan ba ayaa iska jira hadda meel meel looga gudbi kara malahan borbox ayaa ka shaqeeya hadda oo ayakana rafaad ay ku maraan oo dhibka ka muuqda aad la yaabays codsigeenngu waxay tahay in waddooyinkana loo habeeyo ma garatay oo si aan sifa aan u shaqayno oo noloshannadii ay dib ugu soo noqoto aan nolol meesha sugu helno aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa farxaan maxamed mire oo ka mid ah darawallada ka shaqeeya xaafadaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari roobabka ka da-ay koonta gaarisa ayaa si fudud hakad u galay isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga deegaanka taas oo si toosa saameyn ugu yeelatay koontiyada kale ee dalka sida wajeer iyo bandheera maadaama gaarisa ay tahay marin muhiim u ah guud ahaan gobolka waqooyi bari cabsila waa maasan tahay caqabadda qaxootiga hayst waxaa ka mid ah roobkan da-ay culeys weyn buu keenay alxamdu inkastoo ay tahay raxmad ilaahi ay tahay waxaana ka mid ah baabuurtii ka imaan jireen gobolada gaariso sidoo kale wajeer kuwa ka imaan jireen gaariso sida qudaarta keelin jireen kale had ma imaadaan aqabadaas waxaa waxaa wadada xiran tahay aqabada gudaha isla xerada taagan waxaa waxaa waa maadaama aanan anaga dad ku shaqan tagaa sida kala duwan u kala gojaxariyaha xataa looma kala godasho karo alaabtaan dhow dhow dhow hadda ma gaari karno inkastoo hadda weliba wicnaha ii sheegay rafaad lagu tagaayo juhud fara badan lagu tagayo wareegsi la maraayo marka wadooyinka jabsanoo manaha oo biyo meel fadhiyaano haddii cara lagu shubo xataa cadda carada lagu shubo xataana yacni caradaas qabsanayso gawaarida qabsanayso waa tahay shiine gaadiidkan xanabaadda ku timid saamaynta nolosha qaxootiga ay ku yeelan karto maxay tahay aqabad waxay tahay waxa waaye baabuurta ay ka imaajin gaariso ka imaajin jireen kale waa xiran tahay aqabad waxa waa roobka xiray oo hakad ku suubiyey badeecayaasha waxay ka imaan jireen sidii nairobi oo kale gaariso kale ka imaan jireen kadib markaa xiri qaxootiga soo gaaraan waxay u gudbi jireen somawajiya sida tuulooyin hadda dhagaxle waa ku xiran lixdan tuulo ay hoos imaato dhagaxley waxaan galab kasta ka bixi jirin dhowr iyo toban gaari ah ka bixi jiray ilaa iyo labaatameeyo qiyaas ahaan hadda ma jiraan waxaana kala xirmay wadooyinka kala duwanaa sida qudaarta oo kale iyo waxyaalaha kale ka imaan jireen isla caasimadda dalka nairobi kenya marka isla gudahana waxaa dareemaysaa culays farab inuu jiro oo dhinaca shaqola'aanta ah lacag yaradii soon hadda xilligii rabnaanka oo kale hadda inkastoo roobka roobka badbaadaana balse hadda aqad waa istaagtay waayahay bal ka waran dadka danyarta ah maadaama miciishadii ay sarokac samaysay xilliga roobka oo bilowday saamaynta ay ku yeelatay dadka walaahi waa dadka manaha masaakiintao kale aqbad weyn bay kala kulmeen roobkaani waxaa waaye hadda keliya waxaa la gadayaa laba boqol oo shilin ilaa iyo adiga doolarhamaq loo qiyaasana hal doolar bar iyo sintiyaalbu marka si loo fiiriyo marka dadka masaakiin qaarkood waxay isticmaalayaan shishiidka oo kale isticmaalaan sife oo dhigtaan yaanyo oo dhigtaan ayadoombidaayo yaanyadii heli jireen oo hadda lasiyihiin oo haddii la helana ay tahay mid qaali ah kii oo dhexdhexaadka ahaana runtii hataa si xataa wuxuu door bidayaaba inuu shiidka u isticmaalo dhinaca miciishada raashinka oo kale korta hadda maanta waxay maraysaa qiyaasahaan saddex kun iyo shan boqol oo shin hadda hadda koley soorkac baa laga dareemayaa raashin hadda inta bakhaara keedka yaalaan sida burkoo kale yaalaan haddii saan roobka kusii socdo ama jidka usii xirmo waxaa laga cabsi qabaa in sarkaaca weyn laga dareemo dadka masaakiinta ahna aqabad weyn kala kulmaan ayka caruurtoodaba
waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminkaa idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo suuday igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan la-aanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay muumine bashiir aadan oo ka mid ah hooyooyinka ay saameeyeen fareelka tahriibka ah ee ay dhallinyarada xeryaha qaxootigu ku aadaan safarada halista badan waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka cabanaya saameyn ka dhalatay sarifka doolarka oo aada hoos ugu dhacay iyo qiimaha maciishadda xeryaha qaxootiga oo aan waxba iska beddelin haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga waxaa waayadii dambe aad u kordhaya tirada dhallinyarada qaxootiga ee ay xeryaha ka kaxaynayaan kooxaha waxtariibiya wacyigelin badan oo xeryaha laga sameeyey kadib waxaa weli xeryaha ka sii soconaya safaradii halista badnaa muumino bashiir aadan waxay ka mid tahay waalidiintii ugu dambeeyey ee dhalay koox dhallinyaro ah oo hal mar ay xerada xagardheer ka tahriibiyeen kooxaha arxanka dareen ee wax tahriibiya muumino oo aan waraystay ayaa ka hadlaysa wiilka ka maqan halka ugu wardambaysay oo dareenkeeda ku aadan gacanta halista ah ee uu wiilkeeda ku dhacay
wiilkayga maqan cabdiraxmaan cawil aadan baa la dhahaa waa ilmahan lix iyo toban jirka toddobiyo toban jirka ah hadda todobiyo toban jir buu lix iyo toban jir buu ka bixixeeyaa marka hadda waa lix iyo toban jir cunugaas iga maqan wallahi horta cunugu cunug wuxuu ahaa iskuul dhigto oo dugsina dhigto akhristo galaask wuxuu ahaa form tree buu hadda u baasaaye sanadkan hadda form tree u baasaaye iskuul wuxuu dhiganayay halkan eh waxbarashada marka laga yimaado wax iiga sheeg xaaladda cabdiraxmaan nin nuucea ayuu ahaa cunuga walaalo cunug horta wuxuu ahaa guriga ka shaqeeyo aniga waan jabnaa gacan baa i jabneed cunug wuxuu ahaa cunug biyaha dhaamiyo cunug aan meel u dhaqaaqaynin cunug wuxuu ahaa banoontaas intuu iskaga baxo intuu soo ciyaaro maqhribka iska imaado qaxootiga waxaa ka jirta biyo la-aan wuxuu ahaa cunug intuu gaduuda ay aado biyaha kasoo raro maasha allah marka marna afkiisaas kama aan maqlin waan tahriibi marna xitaa siyaasad iyo sir ahaan kumuusan dhehin waan tahriibi hadda aan kula hadlayo xaguu cabdiraxmaan ku dambeeyey goorma hadalkiisa kugu dambeysay muxuuse kuu sheegay cabdiraxmaan wuxuu baxay maalin shan saac ay tahay intuu quraacday buu baxay wuu soo noqday mid xanuunsan baa waxaan ku iri cabdiraxmaanow cabdifataax kaniinkii buu siiyey markaas waxaan ku iri hooye biyo doon markaasuu iri hooye waa qorax kuleel hadda eh galabtaan biyaha dhaamini galabtaan biyihii dhaamini hadduu yiri wuu iska baxay wuu soo noqon jiray duhuradii sideed sac toddobada sac buu imaan jiray muusan imaanin sideed sac muusan imaanin sideed sac marka aheyd baan marka tubo waxaan war cabdiraxmaan yaa arkay biyo la-aan baan nahee saasaan cabdiraxmaan ku tubay laakiin waxaan sheegayaa soo hadalkiisa iyo meesha uu sii socdo iyo halka la sii wado iyo inuu meesha gaadhay iyo wadanka uu gaaray baan ka hadlaya horta waan waynay isla markiiba waan gurmanay waxaan aadnay stationka waan taragaraynay wuxuu yiri wuxuu ku dansaday markay ahayd lix saac iyo bar wuxuu ku dansaday lsix warkiisi waan waynay markii laga joogo shan beri meelaha markii la joogo facebook soo gale facebook markuu soo galo lala hadlo wuu kasii bixi facebook markuu soo galo wuu kasii bixi calaayi xaal markuu sii maray saxara buu cod iisoo duubay hooye saxarahan taagnahay qol madow baan ku jiraa meel aan geed lahayn oon dad lahayn baan taagnahay annagoo badan waana caruur badan baana nahay iisoo ducey hooyo suudaan baan ka baxna u yiri waan ka baxna suudaan meel aan ka soo noqo hooyoy soo noqo muxuu ahaa meelahaasaan wax kula xarxariirin soo noqo meel aan kasoo noqdo ma joogi buu yiri maba soo noqon karina markaa meeqa cashuu sii maqan yahay markaa wuxuu sii maqnaa saddex iyo toban casho wax yar kadib markuu codka iisoo duubay codkii aan dhegaystay anoo oynaayoo fadhiyo cishana aan tukanin cishana inaan tukada rabo laakiin oynaay buu haddana isoo galay isagii cod isoo galay caadi isoo galay markaasuu haddana isagii ooy markaasaan anna ooyey runtii markaasaan waxaan ku yidhi war maxaa ku wada cabdiraxmaano meeshaa meel laga bixi kara ma ahan cunug yar baa tahay haddana wadna garaac buu wiilkayga qabaa
markii aad la hadashay ma kuu sheegay tirada dhallinyarada la wada tahriibiyey ee xeryaha laga kaxayey ee markaa la socday soddon wiil iyo afar gabdhood baa nuu yidhi waa caruur iska kaxeest ari ari la kaxeestay oo muxuu ahaaye muxuu ahaaye weeyaan wax aan hayna ma lahan teeda kale waxaan u malayn dadka dadka ugu fiidhoon baan caruurta ahaa dee qof aama isdareensiinaynin inuu socdo maba u isdareensiinin anikayga wax dareen iyo wax hadal iyo muxuu ahaaye waan tahriibi iyo xitaa cabsi ugunbuu geli ilmo waxaa jiro markii waalidka uu ku qayli dhaho walahi waan tahriibi haddaad ila hadasho ma uusan jaqabin waxaas marka wuxuu igu yiri hooye form tree markaan ka baxo form four iskuulkaas kaleen aadi iskuul kalaaba noo ballansanaaba ani isaga iskuul kaleen aadi markaas waxaan ku yiri iskuul kale ha aadina kaada ka wada bogo maxaa muumunay qorsho ah waad garanaysaa cabdiraxmaan meeshuu ku socdo iyo waxaa noo soo yeeri doona nimankaas dadka ka ganacsadaan meel iskaga xirtaan kabacdina iyaga dan kamale qof wax ma hayaa mise ma hayo marka maxaad qorshaysatay adu maxaa kuu qorshaha meel ku yaal walahi ilaahay baryadiisa ma ogaya maanta shilin meel ii yaalla ma jirto allaha subxaana watacaala baryadiisa unbaa meel ii taallo allahaas unbaan ku xirnahay cabdiraxmaan amuu dhiman amuu ka bixi laakiin shilin kun shilinoo maanta intaan u diyaari meel ii yaallo walaysan u jirin dareenkaaga marka sidee yahay maxaa dareemaysaa hooyaa tahay maxaan dareemi waaya haddana ilmaha way kala firfircoon yihiin nin firfircoon oo xoogiisa aan cunayo biyaha dhaaminayo muxuu ahaaye albaabada xitaa isagaa suubin jiray waana lix iyo toban jir weliga albaab foondi uma doonanin hadda waxaan dareemaya waad dareemi kartaa halkaasaan marna aan ilaahay aan iska kaashadaayo iimaanka aan isku celiyaa marna aan ooyaa waxaan qaban karana ma lahan ilahay unbaa wax ii qabanaya subxaana watacaala insha allah biidni illahi alkariim ilahay waxaan ka rajaynayaa in ilaahay annaga iyo islaamka oo dhanba meel fiican ilaahay nooga soo bixiyo owlaadda nolosha qoyska waxiiga sheeg meeqa qof oo kale baa jooga cidda meeqa caruuraad dhasheen meeqa ka koobantiin macal odayga macal adiga qoys meeqa ka kooban baatiin wallaahi waxaan ka koobannahay koob iyo toban caruurta waa sagaal marka waad fahmi kartaa caruur sagaal ah oo koob iyo toban kaar koob iyo toban lala haysto qaxooti la joogo maanta ceeshada meeshay maraysa aada og tahay annagaaba muxuu ahaaye waxaa lagu nooliyay qaxooti la ogyahay maanta labaatan kun oo dolar iska daaya koob iyo toban kun oo kenya keen haddii lidhaho uma dhiibi karo dad badan uma warhayaan nolosha dhabta oo ka jirta xeryaa qaxootiga xeryaa qaxootiga la degan yahay baa la iska yidhahdaa laakiin dadka nolosha dhabtaa dadka inta degan baa u warhaysa bal nolosha xeryaha qaxootiga gaar ahaan qoyskaaga iyo dadkan kale ee xeryaha kula degan maxaa ku tilmaami karta wallaahi waxaan ku tilmaamayaa dadka islaamka umatul maxamed meeshay joogaanna aan u sheegayaa dadka qaxootiga joogo waa dad xara ku jiro waa dadaan xor ahayn waa dadaan meel aadi karin waa dadaan waxba haysanin haddaad maqli jirteen ilmaa la tahriibiyoo meel la geliyey oo magafa uu qaatay iyo qaxootiga dadka jooga waa sam muxuu ahaayey kaar baa la soo qaadani muxuu ahaayey alxamdulilah hadda waxaaba laysa siiyaa wax jukulo la dhaho oo kaarkiba afar boqol iyo wax saaca laysa siiyaa qudaarti kama badno afartii boqol oo laysa siinaya qudaarta kama badno raashiinkiina dabkayaa la saarani qaxooti waxaa ka jiro wuxuu ilaahay subxaana watacaala ka sheekayn karo ibni aadan ka sheekayn karin laakiin indhaan is arkayn isku uur adag muuminoy maxaynu dhihi karnaabay kula tahay buu cabdiraxmaan ka cararay sababta cabdiraxmaan ku kaliftay inuu halkaa u badheedho nolosha adag u badheedho waa nin aqoonle waxhaba yaraado laakiin nin aqoon le buu ahaa oo waxbartay qofkun hadduu waxbartay wax badan buu ogyahay wuu ka warqabay dhibaatada taalla imagefe misna wuu u badheedhay maxaa cabdiraxmaan ceydhiya bay kula tahay uu meeshan ugu cararay walaahi waraysigaa waan is waraysanay waxaan ku yidhi cabdiraxmaanow nin yar baa tahay nin oo hooyadiis iyo aabihiis gacanta oogu jira baad ahayd laguma dilaynin laguma canaadaynin maxaa hooyo iga kaawaday oo maanta ilmihii way wada carareen oo waalid bay ka carareen ilmaha qaar la leeyahay ilmaha qaar gaajay ka carareen baal maxaa ku wada hooyoy wuxuu yidhi hooyoy mustaqbal inaanan kuwii iga waaweynaa buu yidhi waa waxaan arkay mustaqbal la-aan inay ku dhacday oo intay foonfoo bogeen shaqala-aan yihiin ay adig wax ku tari karin ay ani wax itari karin ay naftooda wax istari karin ay meel la aadi karin dadka ninety twoga imaadoo falaysuga baan ahayna aan waynay marka mustaqbalka reerkan hooyoy u baxay reerkaa inaan wax ka bedelaan rabaa inaan naftaada wax ka bedelaan rabaa dee nin rag baan ahay dhalasho dhimasho iyo nolol labadaba waan u dhashay marka maanta waxa iga kaawada oo iga kaawade qoyska nolosha uu ku nool yahay ayaa i wade taasi waxay ahayd mu'mino bashiir aadan oo marti iigu ahayd xubinta shakhsiga oo qaybka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan qoysaska ku tiirsan biilasha ay eheladooda uga soo diraan dalalka dibadda ayaa culays kala kulmay sarifka doolarka oo aada hoos ugu dhacay iyo qiimaha maciishadda oo aan iyadu jabine sideedii qaali u ah faadimo siidow oo ka mid ah haweenka xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaysa saamaynta ay kala kulmeen isbeddelka ku yimid sarifka doolarka doolarka boqolkii doolar hadda waa labayo toban kun iyo lix boqol mar horena lix iyo toban kun iyo waxla jiro ahaay iyadoo sidaas ay tahay raashinkii doolarka makoo kacsana intii lagaday haddana lagadaa waaba kasii daribo sababta keentana waxay tahay dukaanlaya daawediso maxaa raashinka raqiis uga dhigi waysaan doolarka intaasuu taagan yahay tiraad waxay ku leeyihiin annaga tii qaaliga aan qabnaa oo raqiis maka dhigi karno tii qaaliga aan qabnaa raqiis maka dhigi karno doolarkane hadduu dhaco annaga tii qaaliga aan ku qabnaa teeda kaleente dhabbihii dariiqi waa xirmi meel raashinka soo galaya male oo roobaa xiri marka asxaabul ciyaal maxay cunayeen ninkii walaal tuugsadoo yidhaaho dibadahan jir walaalo wax isoo dhiib ninkii boqol doolar loo soo dhiib waxba kama tarto faadumo ayaa sheegtay inay culays kala kulmeen sarifka doolarka iyo qiimaha maciishadda oo sida ay sheegtay aan ganacsatadu isku sargoynin haddaan nahay hooyooyinka waxaan kala kulanay qabad aad u culays sababtoo ah lacagtii oo jaban iyo raashiinkiio kacsan lacagtii iyo raashiinka isma anfacayaan waa kugu yaraaneen bil ma ku hayn karto maadaama doolarkii uu jaban yahay oo boqolkii doolar labayo toban kun lagaa soo siinayo hadda bil kamil xaas ma beeli karto boqol ama laba boqol ma beeli karto waayo kiilada bariiska waa qaali xaas haddaa tahayna kiile iyo waxba kaama tarta iyo kiili bar laba kiilo kayr ma ku anfacayo ganacsatada xeryaha qaxootiga oo ay dadku aad farta ugu godeen sheegeenna inay qiimaha maciishadda la socodsiin waayeen doolarka si ay u helaan faa'iido badan ayaa sheegay inay maciishaddu aad uga hoosayso sidii ay ahayd markii hore sida uu sheegayo mursal maxamed cabdi oo ka mid ah ganacsatada xeryaha qaxootiga waxaa weeye qiimahaas doolarka ay yeelay doolarka marka hore wuxuu ahaa kun toban iyo lix kun biyu ah haddana saddex iyo toban kun wax yar waay sababtaasa isu dhintay marka waxaa weeye badaacada sidii hore ma aha labada dhinac way jabeen aad baa loo fiican yahay sida waxaa weeye badeecada jabta aad loo dareemay waa sokortood iyo bariiska bariiska lokalka ah kan gudaha ayaa aad u jabay kan basmatiga hoogaha sidii hore weeye laakiin waxaa oo soomaali aad loogu raystay maamooyinka waa sokorta sokorta waxay mari jirtay sagaal kun maantana lix kun marka aad bu ay u fiican tahay sokorta badeecooyinka kale kenya sida burka waa jabay aad buu u jabay burka mursal waxa uu sheegay in dadku ay la qabsadeen lacagtii badnayd ee loogu sarifi jiray dolarka laakiin marka la eego inta ka go'day sarifka dolarka iyo qiimaha maciishadda oo aad uga hooseeya sidii hore ay isu tegan yihiin oo aan wax farqiga u dhaxaynin biniaadanka horta sidiisaba caraa deeqda dolarka waa jabay run weeye badeecadana waa jabtay marka waxay rabaan maamooyinka dolarka markuu qaaliga ahaa badeecadana qaali ay ahayd ayaga ma fakirayaan marka waxaa la rabay inay kala miisaamaan sokor sagaal kun ay ku gadan jireen lix kun hadday ku gataan dolar toban iyo lix kun ah haddii toban iyo saddex kun yimid difaranta weyn uma dhexayso anugu saasaan oran lahaa marka ayaga waxay xisaabta maamooyinka beesada badan oo dolarka markii loo sarfo badan hadday xisaabayaan badeecada qaali ka ahaa badeecada ka goyn jirtay laakiin hadda badeecadii waa jabtay dolarka waa jabay difaranta weyn uma dhexayso dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno mid ka mida kaalimaha suugaanta ah gudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaad ka dambe intaan dib